on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda v o a barnaamijka saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaya washington waa subaxnimo jimco ah bisha may waa saddex sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka saakana idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah haaruun macruuf qodobada aad ku dhegaysan doontaan saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maanta oo dunida laga xusayo maalinta xorriyadda saxaafadda markii maamada u tagay sawirkaan ka qaaday sawirkii absi waxaan ku yidhi maama sawirkaana kaa qaaday siday u aragtaa alla wuu qurux badan yahay waxsaasay igu tiri marka waxaan ku yidhi su-aalaan weydiiyey waxaan ku yidhi sawirkaan markaan kaa qaaday oo kaleeto waxaan ka fikiraysay waxay tiri taleefonkayga eegayey waxaan fiirinayay lacagta igu hartay taleefonka lacala haddii maanta wax laga gadan waayo maxaan biil ahaan reerka u geen doonaa oo kaleeto
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa uu ku jiro barnaamijkii amuuraha islaamka marka horese warkii dunida dowladda ruushka ayaa khamiistii sheegtay inaanay xiiso u qabin ka qaybgalka shir nabadeed oo ka dhacaya dalka switzerland kaasi oo lagaga hadli doono sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka taagan ukraine switzerland ayaa la filayaa inay bisha soo socoto shan iyo tobankeeda iyo lix iyo tobankeeda ay qabato shirka nabadeed kadib codsi ay ka heleen madaxweynaha ukraine valadimir zelenski wasiirka arrimaha dibadda ee switzerland ignatio cases ayaa sheegay inay casuumad u fidiyeen in ka badan boqol dal kuwaasi oo kasoo qaybgelaya kulanka wasiirka ayaa sheegay inay shirka kala hadleen ruushka iyo ukraine xilligii ay ku jireen qabanqaabadiisa ciidamada booliiska ee britain ayaa xabsiga u taxaabay ilaa afartan iyo shan qof khamiistii kuwaas oo isku dayay inay ka hortagaan dad magangelya doon ah oo la doonaya in laga qaado goobta ay ku sugnaayeen tobannaan qof ayaa isugu soo baxay tobannaan qof ayaa isku soo bax ka sameeyey barxadda hore ee hoteel ku yaala koonfurta london iyagoo xilligaasi doonaya inay joojiyaan bas ay saarnaayeen dad magangelya doon ah waxayna weerarka ay ku ekaysiiyeen dadkaasi dibadbaxayay waxayna weerarka aan ku celiya halkaasi waxayna wararku sheegayeen inay dadka dibadbaxa sameynaya ay naqaska ka sii daayeen taayirada gaadhiga islamarkaana ay isku hareereeyeen in xal loo helo dadka sida sharci darada ku imanaya britain ayaa ka mid noqotay qodobada ugu xasaasan ee hor yaalla xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi rishi sunak waxaana kharash badani kaga baxaa goobaha ay dejiyaan dadka magangelya doonka ah inta ay sugayaan in kiiskooda meel la saaro dhowr askari ayaa waxyeela soo gaadha xilli ay isku dayeen inay xakameeyaan dadka mudaharaadayay booliiska ayaa sheegay in sababaha ay dadka u xidheen ay ka mid tahay inay xanibeen isku socodka gaadiidka iyo inay hor ka hor yimaadeen booliiska ama ay waxyeelo soo gaadhsiiyeen halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington maanta waa saddexda may labada kun iyo afariyo labaatanka maantoo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda soomaaliyana waxay ka mid tahay meelaha dunida ugu halista badan ee ay suxufiyiintu ka shaqeeyaan khadka telefoonka ee muqdisho ayaan xalay kula xiriiray saciid fadhaye oo ah filim sameeye soomaali ah iyo sawir qaade oo aan ka waraystay muuqaalada uu qaado iyo macnaha ku jira ugu horeyna waxaan weydiiyey sheekada ay gudbiyaan muuqaalada marka uu xulanayo duubistooda muuqaal ahaan aniga horta markaan filim iskuolka dhiganayay waxyaabaha aan soo bartay markii loo fiiriya camera ahaan waddadaan raaci jirna waxay ahayd qaacido waxaa jirta ah intii aad qofka uga sheekeyn lahayd tusi micnaha oo kaleeto maxaa waaye as hollywoodka oo kaleeto filimaanta markii la sameynayo o kaleeto badanaa they prefer in qofka wixii muuqaalka ahaa aad tusisid intaa uga sheekeyn laheyd oo kaleeto marka cameradeeda aniga inta badan waxay aragtaa sheeko sheekadaas inta badan for example hadda soomaaliya beriga imaani oo kaleeto waxaan qaadi jiray sawiro inta badan sawiradaas waxaan jeclaa anigoon caption kusoo qorin inay dadka fahmaan storiga ku jirto marka intaan sawirka iska qaadin oo kaleeto waxaan fiiriyaa in waxa ay hor yaallo ay sheeka ku jirto iskamana qaado waa garta maxaa lagu ogaadaa waxa muuqaalka aada duubayso inay sheeka ku jirto maa waxyaabahaad fiirisa maxaa ka mid a aniga inta badan markaan soomaaliya dhex joogo oo kaleeto waxaan fiiriyaa waxaan hore loo sameynin oo kaleeto for example in saxaafaddeen oo kale inta badan waxay xooga saartaa wax already established ah ama sheeko dadka wada og yihiin laakiin waxaa jirto sheekooyin aan la ogeyn oo kaleeto sida markaad suuqa aad tegaysid oo kaleeto waxaa laga yaabaa maamo caana iska iibinayso oo kaleeto intaad iska hor fadhiisatid inaad sawiro ka qaadid oo sheekadeeda aad sheegtid xataa adigoon kusoo qoreynin captions ama qoraal waxaana ku dadaalnaa in dadkaas ay fahmaan sheekada maamadaas oo kaleeto waxaa jirtay maamo aan aan kula kulmay suuq ku yaala garoowe oo kale maybe laba sano saddex sano ka hor maamadaas marka waxay iibinaysay caano dhabanka ayay haysatay taleefonna gacanta ayay ku haysay marka sawir ayaan ka qaaday sawirka markaan ka qaaday inta badanna waxaan jeclaa in sawirka markaan qaado kadib qofka aan u tago aan dhaho sawirkaanaa kaa qaaday sheekadaada maxay tahay ama ma baxin karaa oo kaleeto maamadaas waxaan dareemay inuu culays haysto dhanka dhaqaalaha ah maalintaas oo waxba aan laga iibsanin markii maamada u tagay sawirkaan ka qaaday sawirkaan tusiy waxaan ku yiri maama sawirkaana kaa qaaday siday u aragtaa alla wuu qurux badan yahay wax saasay igu tiri marka waxaan ku yiri su-aalaan weydiiye waxaan ku yiri sidaad dareemaysaa sawirkaan markaan kaa qaaday oo kaleeto waxaan ka fikiraysay waxay tiri taleefonkeyga eegayay maanta ma aana shaqaynin mar horan soo fadhiistay aanihii inta badan waa haystaa waxaan fiirinaya lacagta igu hartay taleefonka lacal haddii maanta wax laga gadan waayo maxaan biil ahaan reerka u geen doonaa oo kaleeto marka inta badan waxaan fiirinaa in qofkaas uu dareen uu ku jiro ama wax micnaha xaalad uu ku jiro kaleeto markaasaan sawirka ka qaadnaa oo u tagnaa oo weydiinaa su-aalo ku saabsan bal xaaladda markaas uu ku jiro waa garta sawirkii ama muuqaalkii ugu saameynta badnaa kiiba waxa aad qaado sababtuna maxay ahayd aniga ahaan sawirkii iigu saameynta badnaa wuxuu ahaa sawir aan ka qaaday magaalada hargeysa waxaan joogay meel suuq oo kaleeto oo baabuur badan isdaba marayso oo uu ku yaalo meel yaroo wadda ah oo aad u dhuuban meeshaas marka dad baa gudbayay oo isdhaafayay inta badan dhalinyarta soo koraysa ama markaa soo kacayso kaleeto waxaa lagu yaqaanaa dabeecad ah in aysan micnaa dhalinyarnimo badan ay ku jirto oo ixtiraam badan uusan jirin oo marka laba arday oo midna gabar ah midna wiil ah ayaa waddadaas aadka u dhuuban iskaga hor imaanayay marka waxaan fiirinaya in qaabkay waddadaas iskugu gudbi doonaan ma kala istaagi doonaan ma isdardari doonaan mase ixtiraamna isku garab dhaafi doonaan waxay noqotay in wiilkii gabadhii ayagoon istaabanin ee waddadii dhuubneed ay isku dhaafaan si ixtiraam leh weliba sawirka ayaan baahiyey wuxuu noqday sawirka igu saameynta badan especially markaan joogay hargeysa oo kaleeto dad badan ba aada usii qaad qaaday oo falanqeeyey aniga laftarkeyga saameyn aad u weyn ayay igu yeeshay waxaa la yidhaha qalinku waa ka awood badan yahay soodhka waxaa la yidhaahdaa halkii sawir wuxuu dhigmaa kun erey xilligan lagu jiro waa xilli adag markay noqoto saxaafadda iyo amnigeeda muuqaalka iyo kaamaraduna wayba kasii awood weyn yihiin qalinka iyo iyo sawiradan caadiga marka halis intee la-eg baa ay la kulmaan dadka muuqaalada duuba sawir qaadayaasha ama filim sameeyayaasha adigoo kalea dalkeenna horta caqabado badanaa iska jirta sawir qaadayaasha keliya maahane suxufiyiinta ayaa halis badan la kulma laakiin markii halista loo fiiriyo waxaa kasii daran sawir qaadayaasha sababtaa ninka suxufiga waxaa laga yaabaa in redio radio yar iyo qalin iyo book inuu jeebada ku wato laakiin annaga markii aan nahay sawir qaadayaal waxaa laga yaabaa kaamarad weyn iyo kaamarad sawir lagu qaaday iyo qalab badan inaan wadano jidkana aan la istaagno qofkii raba inuu waxyeelana soo gaarsiiyana si fudud ayuu nagu bartilmaameedsan karaa sababto ah waxaan wadanaa qalabkii lagu garanayay inaan suxufinhay wadankeena hadda aan joogno koleyba inkastoo sanadihii lasoo dhaafay oo isbedel badan yimid inta badanna caqabadihii lagu hayay suxufiyiinta ay sii yaraadeen laakiin still waxaa jiro meelo qaarkood markaad tagtid aada la kulmi karto waxyaabo handidaad iyo waxyaabo naftaada halis gelin kara
mahadsanid siciid fadhaye oo ah filim sameeye soomaali ah kuna sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ayuu igu warramayay xalay dhinaca kalena marka aynu ka hadlayno xorriyadda hadalka inkastoo garaadka macmalka uu hagaajin karo warisgaarsiinta haddana dhinaca kale waxa uu wataa caqabadihiisa marka ay noqoto in loo adeegsan karo marayn habaabinta dadweynaha ku taxan warbaahinta iyo xataa in lagu xakamayn karo xorriyadda hadalka warbixintan waxaa inoo diyaariyey cabdixakiin maxamuud shirwac sannadihii u dambeeyey ay dunidu ku tallaabsatay horumar baaxad leh oo dhinaca teknolojiyadda iyadoo lasoo saaray barnaamijyo door ah oo si casriya loo farsameeyey oo qayb laxaadla ka qaatay shaqa maalmeedkii howlwadeennada warbaahinta hase yeeshee waxaa jira marka laga yimaado warbaahinta dadka qaara si qaldan uga faa'iidaystay horumarkaasi una isticmaalay dhinaca aan fiicnayn waxaana muddooyinkii dambe isa soo taraya wararka sheegaya in iyada oo la adeegsanayo barnaamijka garaadka macmalka ah ee kombyuutarada ee loo yaqaano a i laga been abuuray dad caana islamarkaana ayba dhacday in dadka qaar ay rumaystaan warkaasi kadib markii lagu baahiyey warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho maxamed ibraahim kalimo waa falanqeeya dhinaca siyaasadda oo ku nool dalka ingiriiska islamarkaana si dhow ula socda wararka dunida waqtigan waxaa isku dhex yaacay oon la kala garanaynin oo social media isdhex socda oo qalab casria loo adeegsado oo yacni siyaabo aadan malayn karaynin oodanba soo saari karin ilaa inaad tahay qof yacni aqoon dheera u leh maaha ma adan soo saari karinba runtii iyo beenta ee ku dhex jira social media ama laga helo ama lagu sameeyo aaladaha macmalka ah artificial intelligence kaasa ayaamahan adduunyada ka yaabiya oo wax walba kuuga ekeysiinaya inayba run yihiinba aad leedahayba qofkani sidaa wuu yiri ama ficilkaa wuu sameeyey ama yacni dhibaato weyn oo maaragtay qofka uunan si easya kusoo saari karin ayba keento u maaragtay dhibaato keento inkastoo warbaahinta caadiga ah ee muddada soo jirtay la odhan karo weli waxa ay haystaan kalsoonida dadka ku taxan maadaama aan looga baran warar aan jirin balse waxaa xilliyada qaar dhacdaa in warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidha iyo weliba meelo kaleba lagu baahiyo hadalla ay jeedinayaana dad caan ah iyada oo laga leeyahay dan gaara sida ololo doorasho oo dad lagu soo jeedinayo waxaana sida ay wakaaladda wararka ee associated press ku warrantay dalka hindiya oo haatan ku jira xilli doorasho dalkaasi kordhay xogta aan sugnayn ee lagu faafinayo warbaahinta ay bulshada ku wada xidhiidho iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga waa la kulmay oo waan arkay codad iyo dad laga sameeyey maaragtay wax aanay dhixin ama cod laga duubay oo lagugu loo ekeysiyey igoo hadlayo o kale laakiin been ah hadda doorashadii ugu dambeysay oo kale tusaale ahaan india waxaa la arkay niman fanaaniin ama dad caano la yaqaana ama bollywoodka ku jira oo actara ah oo waddankaas oo samaynaya maaragtay hadal hadlaya dowladda wax kasoo horjeeda iyo waxyaaba aanay dhihin iyo siyaasad iyagoo ka hadlaya iyo saameyn bay ku yeelatay doorashadii dadka marka waa waxyaabaha lagu soo gudbiyey idaacadaha waan aragnay saameyn bayna ku yeelatay gobolada qaarkood iyo deegaanada qaarkood adduunku waa jiraa waana la arkaa maalin walbaad arkaysaa social media hadaad dhex gasho dad laga sameeyey oo ugu dambeyn la ogaan karo inay waxaas been ahaayeen ama wax laga sameeyey ama si macmala loo sameeyey wararkaasi waan la kulmay runtii waan arkaa yurubto way ka dhacdaa dad waxaanay samayn ama inayn dhihin laga sameeyey laakiin loogu keysiyey iyagoo dhahayo o kale sawir mar haddii codkaaga la helo sawirkaagana la hayo wax walbaa lagaa samayn karaa voicekaaga yacni isagaaba loo ekeysiinaya oo technolojiyadan waxyaabaha looga yaabiya waxaa kamid a xitaa codka wuxuu u egyahay kaagi sawirka waa kaagi wax walbaba waxaa loo ekeysaya adigoo hadlayo oo xaqiiqatan maaragtay halkaa taagan oo hadlaya marka ma aha waxa lagu sameeyey macmal marka taana way jirtaa oo adduunku maanta heer wuxuu taagan yahay aada u sarreeya xagga technolojiyada oo u baahan in wax walba la iska jeekaayo marka laga yimaado warbaahinta caadigaa sida raadiyaha iyo weliba telefishinka oo in muddaha bulshadu ay warka ka soo helayeen ayaa soo bixitaanka iyo weliba korarka isticmaalka qaybaha kale ee warbaahintu la tilmaamaa inay qayb arrintan ka qaataan cabdulaahi wool oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kuna nool dalka canada ayaa qaba in mar kasta wararka la tabinaya ay saamayn bulshada ku yeeshaan saameyn weyn ayay kula yeelataa dadka waayo dadna waxa waaye social mediaha laba dhinac waaye oo iska soo horjeeda marka qolada waxay ku xeran tahay qolada ay la jiraan marka beenta la sheego iyo runta la sheego labadaba effect ayay ku yeelanaysaa dadka dhagaysanaya social media barnaamijyada caanbaxay ee loo adeegsado xogtan mala'waalka ah ayaa waxaa ka mid ah hanaanka loo yaqaano deepfake oo iyadoo kombiyuutarada la adeegsanayo qofka lagaga been abuuri karo
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi inoo diyaariyay halkaad nagala socoteen waa voice of america magaalada jigjiga waxaa lagu qabtay kulan ku saabsan wasakhowga hawada gaar ahaan bacaha iyo caagadaha xillow gobolkaasi ismaamulka soomaalidu uu ka mid yahay meelaha isbeddelka cimiladu sida weyn u saameeyey haddaba doodaasi iyo kulankaasi kadib ayaa wariyahayaga jijiga maxamed cabdiraxmaan gaata waxa uu xaaladda isbeddelka cimilada ee gobolka ka wareystay wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka iyo horumarinta dhulka miyiga ee dowla deegaanka soomaalida injineer muxyidiin cabdi waxaana uu wasiirka wax ka weydiiyey dhibaatada bacaha iyo caagadaha ay ku hayaan deegaanka
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan wada ogsoonahay horta deegaankan aan ku noolnahay waa meesha keliya ee aan haysanno hadda aynu ibni aadan nahay meel kaloon ku noolaan karna ama meero kaloon tegi karayna ma jiro iyadoo taasi laga duulayo ayaa haddaba si dal ra-iisul wasaaraha dalka waxaa loo dahfuray ama uu dahfuray brograam dhahaya la dagaalanka diqowga deegaanka ama environmental pollution waxa loo yaqaano waxaa jirta dhowr qodobood oo hadduu ilaah yidhaahdo lixdan bilood oo hadda soo socoto oo ay bil oredi emana dhaaftay xoogga lagu saari doono sida tusaale bishii haddayna soo dhaaftay waxaa xoogga saaraynay ana la dagaalamaynay sida loo yareyn lahaa saameynta ay keento bacda iyo caaga ama wax plastic pollutionka loo yaqaano bacda markaan leenahay haddaynu nidhaahno dad ahaan caafimaadkeena uma fiicno xoola ahaan haddaynu nidhaahno caafimaadkooda uma fiicno sida oo kale carada laftirkeeda saameynta ugu weyn ama deegaanka haddii la yidhahda saameynta ugu weyn iyadaa iska leh marka saameyno aanan hadda halkaanu kusoo koobi karin oo aad u ba-an ka caafimaad ahaan ayay bacda iyo caagaba nagu leeyihiin waa tahay dabcan waxaa tiri qorshayaal baan hadda wadnaa maadaama barnaamijkan la dahafurayo ee lagula dagaalamayo marka maxaa idinka qorshaysan sidii loo yareyn lahaa markaas isticmaalka aad sheegtay bacahii caagadaha iyo wixii lagu bedeli lahaa dabcan kulley wax kaste marka uu bilaawmayo wuxuu u baahan yahay marka hore in bulshada wixii waxaasi bedeli lahaa loo sheego hadda waxaan xooga saaraynaa bulshada inaan ku wacyigelinno sida ay u yareyn lahaayeen isticmaalka bacda annagu ka soomaali ahaan haddaan taariikhdeena dib uga noqonno hadda ka hor bac lama isticmaali jirin waxaa la isticmaali jiray aalado kaleento oo kala duwan oo alaabna lagu qaato tusaale waxaa la dhihi jiray sallada oo kale alaabta lagu qaadan jiray cabitaan haddii la yidhaahdo qasab ma ah qofka inuu caag highlandia micnaha bac ku cabo biyo ku cabo waxaa la samayn karaa tusaale si haddaba bulshadii aan u tusno xafiisyadeenna ama guryaheenna inaan dhiganno mashiinada waaweyn ee biyaha leh annaga ku cabayno koob koob inaan biyaha ku isticmaalno marka waxaan wada ogsoonahay deegaano kale ama dunida qaybaheeda kale waxaa jira dagaalaal aanan laga isticmaalin badda bacdan gebi ahaanba sida awgeeda waxyaabaha ay isticmaaleen dadkaasi inaan annagoona u qaadana khibrad ahaan oo aan heladahaasi isticmaalno qorshayaal ah baan doonayna bulshada inaan ka dhaadhicino hadduu ilaahay yidhaahdo maxay tahay ujeedka ama ahmiyadda barnaamijkan laga golleeyahay ahmiyadda guud ee barnaamijkan lagu leeyahay waxaa weeye maadaama annagu aan nahay instituutionka u qaabilsan ka deegaan ahaan ilaalinta deegaanka iyo maamulka dhulka miyiga ah in aan bulshadan tusno waxaana inuu faa'iida darro un leeyahay so wax faa'iida ay inoo lahayn annaga ka bulsho ahaan marka ahmiyadda ugu weynoon kaga golleynahay waxaa weeye saan bulshada u tusi lahayn khasaarada ay inoo leeyihiin aaladahan aan isticmaalna haddoo bacdi iyo caaga ah waa tahay maxay tahay kaalinta bulshada ay ku leedahay barnaamijkan horta howl kasta oo la qabanayo kaalinta ugu weyn bulshada ku leh waxaan doonaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inaan la kulanno sida ganacsatada inkastona hadda ka horba sii bilownay sida ganacsatada keenaysa bacda in ay keenaan meeshay bacda ka keeni lahaayeen inay keenaan waxyaaba kalentoo lagu maxaa la yidhaahdaa qaato alaabada waayo waxa ugu badan haddeer waxaan wax ku qaadana waxaa weeye dukaan baad tegi waxbaad ka iibsanay dukaankii bacbu kugu ridayaa alaabta soo ganacsatada keenaysa bacda in ay joojiyaan oo ay aalad kaleenta bulshadii ugu ridaan baa loo baahan yahay alaabta ka bulsho ahaan markaan ka tagna ganacsatada ina ayaga laftirkooda alaabta markay qaadanayn aysan ku qaadanan wax baca waayo markuu qofka bacda ku qaada alaabta xaafadiisu tagay guriga kusii dhexdeyni gurigiisii waxay ku keenaysaa dee hadday noqoto dhan nadaafad foolxuma ay ku keeni hadday noqoto dhan caafimaad waa annaga marka horeba soo sheegnay marka bulshada kaalinta ugu weyn ay ka leedahay waxaa weeye inay ayagana rool garab inaga siiyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen bacda iyo caaga waa tahay ugu dambaystii waxaan arkaya dabcan dhalooyin ama aad soo bandhigteen ood dhahdeen kuwan waa lagaga maarmi karaa recycle dib waa loogu samayn karaa sida kuwa kookooyinka oo kale biyaha intii lagu cabaadina shirkada dib waa loo geyn karaa kuwaas kor hala dalbado arrintaa baraarujinteeda
waa sax hadda dunida ama dalalka qaybihiisa kala duwan markaad tagto dalalka qaar meel kastoo tagto haddaad meherad tagto saan wada ogsoonahay maqaayadaha oo kale koobab baa lagu soo dhigayaa caagiina waa lagu soo agdhiga koobkiina waa lagu soo agdhigayaa taasoo ah laba khasaaro wuxuu hadduu qofka wax la siinaya in biyaha loogu keeno qaruurad waxaan hadda doonaynaa inaan xoojinno shirkadaha soo saaro caagadaha annagoo la kaashanayno sidii waxaan caagadda ay ku shuban lahayn ay u diin lahay inay qaruurad oogu shubaan waayo waxaa jira dalal badan oo macaagba laga isticmaalan saan marka hore sheegayba qaruuraday isticmaalaan qaruuradhaasi iyo teknolojigaasi sidaan bulshadeen ugu dhaadhicin lahayn ayaan doonaynaa inaan tallaabadeeda qaadna hadduu ilahay
wasiirka xafiiska ilaalinta deegaanka gobolka ismaamulka soomaalida ee itoobiya injineer muxiyidiin cabdi waxa uu waramayey maxamed cabdiraxmaan gaata haatana dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba hogaamiyaha garabka siyaasadeed ee xamaas ismaaciil haniya ayaa sida ay daabacday wakaaladda wararka royters telefoonka kagala xaajooday madaxa sirdoonka masar cabaas kamiil iyo ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan al taani soo jeedinta cusub ee xabad joojinta ka hirgelaysa kasa warbixin ay soo saareen ururka xamaas ayay khamiistii ku sheegeen in ay wafdi u dirayaan qaahiro iyada oo lagaga sii wada xaajoon doono xabad joojintaasi qoraalkan ayaa lagu sheegay in hogaamiyaha garabka siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya uu u caddeeyey madaxda sirdoonka masar in ay dareen wanaagsan ka qabaan daraasad dheeraad ah oo ay ka sameeyaan qorshaha xabad joojinta xamaas ayaa sheegtay inay sabtidii ka heleen israa'iil halka ay ka taagan yihiin xabad joojinta ka hor inta aanay jawaabka bixin wargeyska alkhahiira ee ku hadla afka dowladda masar ayaa laga soo xigtay ilo heer sare ah oo masar ah oo aan la shaacin inay sheegeen in wafdiga xamaas ay gaadhi doonaan kaahiro labada maalmood ee soo socda dhinaca kale sarkaal sare oo ka tirsan falastiiniyiinta oo ku dhow kooxda wadaxaajoodka wadda ayaa wakaaladda royters u xaqiijiyey in saraakiil ka socota xamaas ay gaadhi doonaan magaalada kaahira israa'iil ayaa sheegtay inay ku duuli doonto rafa oo ay ku sugan yihiin in ka badan hal milyan oo qof oo kasoo qahay qaybaha kale ee kasa haddaba iyada oo ay tani jirto sidee ayay u muuqataa in xamaas iyo israa'iil gaadhi karaan xabad joojin su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leesta ee dalka britain cabdi xaafid israa'iil sheegashada ay sheegaysa inay ku duuli doonto rafac hanjabaadan iyo goodigan ay leedahay mar walbaba waxaan ku duulaynaa rafac ujeedada ay ka leedahay waxaa weeye in ay cadaadiso xamaas si ay usoo siideyso maxaabiista ay israa'iiliyiinta ka haystaan waxay ku kululeynayaan culaysna ku saarayaan kuna cadaadinayaan xamaas in ay soo dabacdo si arinkaasi uu ugu fulo israa'iiliyiinta arrinkan wuxuu imaanayaa xilli gudaha israa'iil hadday noqoto shacabkeeda iyo hadday noqoto mucaaradkaba iyo hadday noqoto qaar ka mid ah xukuumadaba xag jirka ah in ay u arkaan in lagu fashilmay dagaalkan ayna tahay hadda in maxaabiista la hayo la soo daayo marka ma u eka markaa in ay suuragal tahay in hadda xabad joojin ay dhacdo iyada oo xaaladaas ay taagan tahay hadalka ka soo baxay ururka xamaas ayaa intaasi ku daray in wadaxaajoodka ka furmaya qaahiro looga gol leeyahay in lagu hanto heshiis lagu gaadho rabitaanka dadkooda laguna soo afjaro sida ay hadalka u dhigeen gardarrada intee ayay haddaba leeg tahay rajada laga qabi karo in xamaas iyo israa'iil gaadhaan xabad joojin rasmi ah waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xaafid rajada aad bay u liidataa maxaa yeele labada dhinac ee ishayo ee xamaas iyo israa'iil aad bay u kala fog yihiin israa'iil waxay doonaysaa in ay xamaas marka hore sii dayso maxaabiista ay ka haysato markaas ay markaa uun xabad joojin sameyn karaan falastiiniyiintuna waxay ku doodayaan leeyihiin marka koowaad waa in nala siiyaa oo qolyaha dhexdhexaadayaasha ay siiyaan damaana qaad ah in xabad joojintu ay noqonayso mid waarto oo ayna noqon mid mudaysan sidii kuwii horeyba ay u galeen ee haddana burburay tan kale waxay doonayaan in ciidamada israa'il ay dhammaanba ka baxaan gebi ahaanba dhulka falastiiniyiinta labadaas shardi oo ay ku adag tahay israa'iiliyiintu inay laqaan marka uma eka wakhtigan hadda dhow in xabad joojin la gaaray bayaan kale oo ay xamaas soo saartay khamiistii ayaa lagu sheegay in ismaaciil haniy iyo ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdiraxmaan al taani ay ku heshiiyeen in la sii wado wadaxaajoodka socda si loo heshiiyo iyadoo loo marayo dhexdhexaadinta qatar iyo masar masar ayaa iyaduna dhowaan dib u cusboonaysiisay dadaalkeeda ay ku riixayso wadaxaajoodyadii hakadka galay ee u dhexeeyay israa'iil iyo xamaas si ay uga heshiiyaan xabad joojin laga sameeyo khaza intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena yaamuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay taniyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
aad buu umahadsanyay cabdixaafid cawil ismaaciil haatan waxaynu soo gaarhnay wakhtigaan idiin soo gudbin jirnay heestii jimcaha ismaaciil xuseen farjar baa heestan soo qabtay waa gaasira innaga isagaan ka sugaynaa inu ereyada intaas uu dhammaystiro wixii ka dambeeya waa axmed gacayte nala dhegeysta halmaan hadal kuma jira dhegeystayaal waa axmed mooge allah naxariista heestaasi gaasira ayaan ku soo xirayna idaacaddii subaxnimo waa anigoo haaruun macruufa iyo ismaaciil xuseen farjal oo idinle intaaynu ku kulmi doonno idaacadda galonimo nabadgelyo ina kala guuraya